الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati albaqara aayadihii infaaqa iyo waxbixinta allah uu uga warramayey ayaan ku dhex jirnay الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم, وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني مركي نفقدي يوحبحنتي وحيالها بريو نلا في بس وشيكيي تسالوي نلا سيي oo inay istatuska iyo riyaha waxa la yidhaahdo uu sadaqadaada burinayo naloo soo sheegay almanu waaladaa labadaba tusaale naloo soo siiyo naloo soo sheegay yaa haddana shayga la bixinayaa inuu yahay shayga ayibka ah ayaa naloo soo sheegay yani shayga wanaagsan oo ayibka ah inuu yahay shayga la bixinaayo ee midka radii ah oo xun inaanan la dhiibaynin uma yani wax alla wixii insaanka uu bixiyo niyadii uu ku bixiyaahi ayuu helayaa haddii uu ku bixiyo ikhlaaskii ilaahay dartii ha kaa sawaabiyo sawaabteeda ilaahay baa siini ha lagaa sheega hadduu u bixiyana rabbi waa og yahayo ciqaab ayuu kala kulmaya ajri inuu ka helo iska dhaaf marka sadaqada marka yani qaabka kayfiyada loo bixinaayo haddii la muujiyey iyo haddii la qariyo ayana waan ka soo hadalnay uma cidda la siinaayo sadaqadaasi dadka mutaystay ayana ilaahay wuu noo sheegay marka hadda aayaddan waa madaxi iyo ammaan oo allah subxaanahu watacaala uu ammaanayo dadka yani ilaahay jidkiisa wax ku bixiyo saacado kasta kulligii habeen iyo maalin si qarsoodiye si calan ah oo maaragtay muuqataa wax u bixiyo ajriga ilaahay agtiisa inay ku leeyihiin arrintaas ayuu rabbi ammaan ahaan ayuu dadka mu'miniinta uu kaga hadlayaa infaaqii iyo waxbixintiina aayadihii ka hadlayay aayaddaasaa suuradan ay kusoo xiraysaa aladiina yunfiquuna amwaalahum aladiina dadkii yunfiquuna bixinayo amwaalahum xoolahooda dhiibayo oo nafaqaynayo bixinayo billayli habeenkii bixinaya wanahaari maalintii dhiibaya siran si qarsoodiya u dhiibayo wa calaaniyatan si jahar ahoo caddaana u bixinayo dadka noocaas oo infaaqooduna uu yahay waxbixintoodu ibtiqaa'a mardaati illaahi alla raadi ahaanshihiisa raadintii ay tahay allah wuxuu leeyahay falahum dadkaasi waxay leeyihiin ajruhum ajarkooda bay leeyihiin yacni sawaabtoodii ayay allah ku leeyihiin subxaanahu wa tacaala falahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigoodii iyo sawaabtoodii ayay cinda rabbihim rabbigooda agtii ku leeyihiin sawaabtaasi waxa weeye waa jannadii ilaahay maalinta qiyaamaha ah ayay alla agtiisa ku leeyihiin walaa khawfun cabsina calayhim dushooda ma ahaanin yacni waxa ay mustaqbalka waxa ay qaabilayaan oo ka hor imaan doono kama baqaano min ahwaali alqiyaama qiyaama howlkeeda iyo shidooyinkeeda kama baqaan waa dad aamin ahoo ammaanka ilaahay ku jira subxaanahu watacaala walaa hum mana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoodana ma aynan ahaanin yacni wixay adduunka kaga soo tageen hadday owlaad iyo maaragtay dad ay kaga soo tageen haddii ay nicmadii iyo adduunka barwaaqaday ku jireen ay ka soo tageen uma murugoodaanoo maxaa uga soo tagteen ma yidhaahdaan marka dadkaasi wanaaggaas ayay alla agtiisa subxaanahu watacaala ay ku leeyihiin weeyaan marka infaaqoodaasi iyo waxbixintoodu in ay tahay yacni jamiic alawqaat inay bixinayaan ayuu rabbi subxaana watacaala noo sheegaya habeen iyo maalin wixii ilaahay siiyey ayay wax ka dhiibaan si qarsoodiyahoo ikhlaas uu ku jiroon cidna allah mooye cid kale la ogeynna waxbay ku bixiyaan si cadanana way ku bixiyaan iyadoo aynan riyaa iyo status midna aynan ka ahayn ayay dhiibaan marka dadkaasi nafaqadaas ay bixiyaan ajrigaas oo allah agtiisa jannada ilaahay yani maaragtay ah ayay ku leeyihiin walidaalika yani nafaqadaasi ilaahay dartii loo bixiyaa xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan xadiidu sacd bni abi waqaas radia allahu canhu wuxuu leeyahay yani nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo xanuunsan ayuu maka ku booqday culamada qaar waxay leeyihin caam alfatxi habeenkii maaragtay sanadkii maka la furanayay qaar waxay leeyihin fi bacdi alriwaayaat caama xajat alwadaac yani maaragtay xajkii nebiga u xajiyo xajat alwadaac la yidhaahdo sanadkaas ayuu maaragtay nebigu soo booqday sacad u tegay oo xanuunsan marka hadalladii sacad uu ku yidhi waxaa ka mid ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wainaka lan tunfiqu nafaqatan tabtagii biha wajha allah ila stadta biha darajatan warifca xataa maa tajcalu fii fimra'atika yani wuxuu yidhi sacadow xoolo ma dhiigtid nafaqo ilaahay dartiis uma bixisid tabtaqi biha wajha allah alla dartii aad u bixiso ilaahay wejigiisa aada rajaynayso xoolo aad dhiibtaaho saa ku bixisaa ay ma jiraan ilaa haddii aad dhiibto waxaad kororsanaysaa darajo iyo sarrayn yaad alla agtiisa ka kororsanaysaa xataa sadaqada waxa kuu gelaya buu yidhi xataa maa tajcalu fii fimra'atika xaaskaaga haweentaada afkeeda wixii aada yeesho ood u geliso sadaquu kuu noqonaya waa sadaqa buu allah yani rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka dadkaasi wanaaggaas ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin marka wax ka weyn ma jiro jannada ilaahay qofka uu rabbi siiyo nafaqo uu ilaahay dartii u bixiyay sababteedna uu ku helaayo waa shay aad iyo aad fadli cadiimah oo weyn weeyaan aladiina ya'kuluuna alriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabathu shaytaanu min almasi aayaddan laga bilaabo ilaa aan ka tagno aayadda wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin waan tasadaquu khayru lakum in kuntum taclamuun aayadahaas oo dhan allah wuxuu uga warramayaa ribada ayuu kaga warramayaa ribada iyo sida ay xaaraamta u tahay iyo waciidka ku soo arooray iyo tahdiidka ayuu rabbi subxaana wa tacaala kaga warramay oon arki doonaa weya markii infaaqii laga soo hadlay iyo waxdhiibistii yani ilaahay dartii wax loo bixiyo dadkii mu'miniinta ahaa ee abraarta ahaa oo ilaahay jidkiisa wax ku bixinaya uu ka soo warramay hadday zakawaad tahay waxay bixinayeen zakadii ay tahay haddii ay tahay sadaqadii maaragtay yacni iska tatawuca ahayd wixii ay sameeyeenoo qaraabadoodii iyo dadkii dhibaataysnaa iyo ay ku bixiyeenna lakaga soo warramay awqaadda ay bixiyaanna inay tahay fii jamiici axwaalihim inay bixiyaan markii laga warramay ayuu allah subxaanau watacaala hadda wuxuu noo gelayaa ribada aayaadkeedii baa nala kaga warramaya yacni dadka ribada cuno ayuu rabbi ka warramaya xoolaha dadka dad yacni maaragtay baatilka iyo shubhooyinka ku cuno dadkaas waxa ay yihiin ayuu rabbi nooga warrami doonaa oon arki doonaa aladiina kuwii ya'kuluuna cunayo arribaa ribada cunaa laa yaquumuuna ma istaagaanoo min qubuurihim kama soo istaagaan maalinka qiyaamaha qubuurtooda kama soo kacaan ilaa kamaa yaquumu aladii ilaa qiyaaman istaag mooye oo kamaa yaquumu aladii ka qiyaami aladii kii istaagiisii oo kale la mid ah yatakhabatuhu uu daraandaray ashaydaanu shaydaanka uu daraandaray yacni min almasi min ajli almasi taabasho darteed uu taabtayna uu la waalay shaydaankii uu waalay baa loo jeedaa yatakhabatuhu shaydaanu min almasi kaas oo kale ayuu la mid yahay ayuu rabbi subxaanahu watacaala leeyahay weeyaan yacni dadkaasi ribada cunaa qiyaamaha markay qubuurtooda ka soo baxayaan yacni waxay u soo kacaan qof masruuc ah oo majnuun ah oo jinni qabaa sida u socdo uusan caadi u ahayn oo kale ayay qubuurtooda kaga soo baxaan taasuu rabbi subxaana wa tacaala ayuu noogu tilmaamay xaalkooda yacni waxaad moodaa qof jinni ku dhacay oo kale ayay qubuurtooda uga soo baxayaan walidaalika cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhu markuu ka warramay wuxuu dhihi jiray aaklu riba yubcatu yowma alqiyaamati majnuunan yulaq yukhlaq yacni waxa weeye mid ribada qofka cunaahi yubcatu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha lasoo bixiya isagoo majnuun oo waalan yani isagoo majnuuna ayaa laga soo saara qubuurtiisa buu oranaya ibn abi xaatim baa isagana saxiixa ku warinaya afarkaasi weeyaan sidaasoo kale ibnu kaiirna wuxuu leeyahay hadalkaa ibnu cabaas laga sheegay waruwiya can cawf ibni malikin wa saciid ibni jubayrin wa qataadata wagayruhum naxwu dalika dadkaas yani maaragtay can malik ibni cawfin wa saciid ibni jubayrin wa qataadata intaba wagayrihim iyo wixii ka soo harayba dadkaas waxaan ahayn oo dhan wagayrihim waxaa laga wariyaa naxwu dalika sidaasoo kale bay ku fasiraan in maxsharka markuu imaanaya qiyaamaha isagoo qof majnuun aho aan caadi u socon karaynin qof waalan camal ayuu imaanaya walidalika jumhuur mufasiriin jumhuur lmufasiriin waxay macnahaasi ku wada fasiraan weeyaan waxayna leeyihiin yani qofka aakilu riba ah ribada qofka cunaahi yubcathu kalmajnuuni cuquubatan wa tamqiitan cinda ahli lmaxshari saasay odhanaya yacni waxa weeye sidii majnuunkii asagoo waalan baa cuquubo ahaan looga dhigaa ribada cuni jira cuquubadeedii nin waalan camal baa qof waalan camal baa laga dhigaa iyo dadka ahlulmaxsharka inay nacaan loo carageliyo yacni qof iska kukufayo meel ku dhacdhacayo oo maaragtay cid jeclaanaysa male maxsharkaba inay dadkii joogeen nacaan loo carageliyo daraaddeed ayuu maaragtay yacni yani cuquubadaas darteed baa ribada cuni jiray unbaa cuquubo looga dhigaa weeyaan saasaa loo jeedaa marka xaalkoodii ilaahay wuxuu ku mithaaliyey yani tusaalaha uu sameeyey waxaa laga dhigay qof majnuuna haddaba yani meeshaan ilaahay uu leeyahay laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu takhabutka asal ahaan waxaa la yidhahda alkhabatu waxaa loo jeedaa yani aldarbu bigayri istiwaaina la yidhahda takhabti alcashwa yani maarata markuu qofku gabi dhaclaynaayo habba meel ku dhaco khabtu cashwa baa la yidhahda socodkiisa uusan caadi ahayn marka waa yani si toosan qof u soconaya ma aha saasaa loo jeedaa weeyaan masigaanna hadda waxaa la yidhi yani min almasidaan almasu wa aljunuunu baa loo jeeda waalidii lafteedii wey waalidii baa loo jeedaa weeyaan haddaad tidhaahdo yani alamasu haddaad tidhahdo alamasu waa almajnuun qofka waalan baa amasu la yidhaahda laakiin almasu aljunuunu baa loo jeeda waalidii lafteedii ayaa la odhanayaa weeyaan marka shaydaanka qof ou galay jinni qof ou galay oo kale oo waalan ayuu la mid noqonayaa baa layihi haddaba bani aadamka jinniga ma galaa bani aadamka jinni ma geli karaa madhabka ahlu sunnuhu ay qabaan madhabka ahlu sunnaha oo madhab salaf saalix shaydaanka iyo jinnigu dadka way geli karaan maxaa yeelay shaydaanka sidiisaba jinniga waxaa la yidhaahdaa waa jismi hawaa'i ah oo aada latiif u ah wey yacni maaragta hawadaas oo kale waay waa jismi sideenoo kale aanan ahayno hawaa'i ah weeyaan hawadaas oo kale oo la mid yahay tashakulna wuu sameeyaa sida ahlu sunnuhu ay qabaanoo ashkaal mukhtalifuu iska dhigaa mar abeesuu noqon karaa uu iska dhigaa mar maarata suurad kale oo maaragtay xayawaan buu isku sameeyaa tashakula la yidhahda yacni hadba qof uu wuu isku bedeli karaa taasoo kalena wuu sameeyaa shanigiisuna waxa weeye shaydaanka inay dadka bani aadamka uu waswaasiyo oo xaqa ka manciyo khayrka u diido yacni inuu fasaadiyo waxaas weeyaan xaalkiisuna waa taa weeyaan marka madhabka ahlu sunnaha waxa weeyaan shaydaanka ama jinniga bani aadamka wuu geli karaa maxaa yeelay aayaddan baaba ilaahay loogu misaaliyey haddoonan wax jira ahayn allah tusaale uma keenay yani mujeeda yani laa yaquumu ila kamaa yaquumu aladi yatakabatahu shaytaanu min almasi baa leeyi junuun qofuu ku riday oo kale jinni oo waalay saasaa la leeyahay kaasoo kale buu la mid yahay لكن معتزلة يعني القدرية المعتزلة أما معتزلة القدرية معتزلة القدرية ويدي إذا أنا يقوى إنكرا وجن بني آدم مقل كربي ورنايا وأنا فرق الضالة وأذكرنيسا زمن كان وحا إنكر ذلك عقلانيين تلي لهذا أفراخ المعتزلة لو يقانه يعني ما عرفت علمه أي معتزلة كشيء الفكرة دودية وكروته عقلانيين تلي لهذا عقل دودي كلي استعماله كواس أيضا دينه jinniga bani aadamka wuu geli karaa cinda ahli sunna dadka ahlu sunnada waa geli karaa maxaana tusinaya nusuus badan nusuus fara badan baa tusinayso xadiidka waxaa ka mida nabigeena calayhi salaatu wasalaam yani maaragtay uu lahaa ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dam shaydaanka bani aadamka meesha dhiigga xididada ay dhiiggu maraan oo kale ayuu u maraa waa ku waswaasinayaa maaragtay shaydaan waxbuu kugu ridi wahaakada taasoo kale buu sameeyaa waxaa ka mid ah axaadiis aada u tiro badan nabiga calayhi salaatu wasalaam dad jinni qabo inuu daweeyey dad jinni ku dhacay inuu maaragtay oo wax ku tufay oo ilaahay sababtiisa uu ku caasiyey ayaa jiro dad masruuciina bilmasl jinni la yidhaahdo taabasho jinni ou taabtay la waashay inuu maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala markuu u duceeyey oo rabbi caafiye subxaana wa tacaala axaadiisteedana aaday u badan tahay waxaa ka mid a xadiis ou maaragtay daarimi alimaam daarimi alimaamu daarimi uu warinaayo sanad xasanan oo ku warinaya cali bni cabaasin cabdullahi bni cabaasin uu ka warinaayo wuxuu leeyahy cabdullahi bni cabaas ana imra'atan jaa'at bibnin laha ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam haweeney baa cunugeed dhashay bay nabiga ula timid markaasay tiri yaa rasuula allah ina bnii bihi junuunun wiilkaygaan waa jinni baa ku dhacay bay tii waa majnuun jinni baa galay markaasay tii wainahu yaakudu cinda ghidaa'ina wa cashaa'ina markaan maaragtay labadaa wakti oo wakti alqadaa iyo wakti alcashaa ayuu qabtaa bay leedahay markaasuu dhib badan noo geystaa nabiga calayhi salaatu wasalaam famasaxa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam sadrahu wa dacaa lahu xabadkiisa buu nabiga masaxay markaasuu u duceeyey wiilkii markaasu wuxuu leeyahay cabdullahi bn cabaas fataca tacatan atacu waxaa la yidhahdaa yani alqayu baa la yidhahda yani markii uu nabiga xabadka ka salaaxay uu u duceeyeba waama tagay cunugii markaas waxay riwaayaadka qaar leeyihiin wakharaja min sadrihi mitlu ljarwi lswadi fasaca yani afkiisa dirbadii waxaa ka soo baxay waxaad u malayso eyga ilmihiisa yarka ah ilmaha yarka jarwiga waxaa la yidhahdaa aljarwu waxaa la yidhaha waa eyga kuwiisa yararkaa carruurta yararkaa wey oo kalebaad waxaad moodaba afkiisa ka soo baxay buu yidhi wiilka waa socday ilahay waa caafimaadiyey subxaana watacaala allah wuu caafiyey taas baa ka mid ah yani waxaa ka mid ah xadiis saxiixeynka ku jiro oo taqaanaan xadiidkaas oo maaragtay cataa ibni abi rabax oo cabdullahi bni cabaas uu ka warinayo cabdullahi bni cabaas baa wuxuu ku yidhi cataa oo taabiciyaba wuxuu ku leeyahay wuxuu yidhi alaa uriika alaa uriika imra'atan min ahli ljanna haweeney ahlu jannaha ma ku tusaa cafaawo cabdullahi bni cabaas baa odhanaya markaasaan yidhi qultu bala haa buu yidhi rasuulka ilaahay waxaan u jeeda cabdullahi bni cabaas itus itus baan idhi yidhi cafaa cabdullahi bni cabaas markaas wuxuu yidhi haadihi almar'atu sawdaa haweenkaas madow aad u jeedo waa ahlu janna u yidhi ahlujanno waay markaasuu u fasiray sababta jannada ku heshay atat الnabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigay u timid faqaalat markaas waxay ku tiri inii usracu junuun baa igu dhaco waa la ilegtaa yani sabca igu dhacdo jini baa igu dhaco marmar baan waashaa bay tiri markaasi waxay ku tiri wa inii atakashaf markaan waashana dharkaan iska tuuraa oo waan maaragtay waan cawradeeda muuqato fadcu llaha lii ilaahay ii bari bay tiri inuu icaafiyo markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in shiti sabir sabarti in shiti sabarti walaka aljanna wa in shiti dacawtu allaha laki an yucaafiki haddaad doonto waad sabri jannada ilaahayna wuu ku siinay yani allah baa jannadiisa ku siinayo jannaad leedahay haddaad doontana waan kuu ducayni allahna wuu ku caafinay subxaana wa tacaala haweenkii labadaasaa la dooransiiyey waxaa la khiyaargeliyey inay sabarto iyo in ay maaragtay maxaa la yidhaahdaa loo duceeyo ilaahay caafiyo markaas waxay tihi asbiru bay tihi yaa rasuul allah waa sabrayaa bay tihi maxaa yeele jannada wax walba ka weyn haddii ilaahay caafiyo aysan jannada adduunka ku caafimaaddo janno aysan helin yani waxaa ka ka qiimo badan ayadoo dhibaato adduunyada kula ku yani la kulanto uma ilaahay subxaana watacaala jannadiisa qiyaamo uu siiyo markaasay waxay weydiisatay waxay tihi markaasi nabiga ku celiso waxay tihi inii atakashafu fadcu llaha anlaa atakashafa ilaahay ii bari darkaan is maarata cawradeeda muuqatee inaana markaas cawradeeda aysan muuqanin oon yani maaragtay aanan jirkayga aysan kaa yani cawradeeda aysan muuqanin ilaahay ii bari bay tiri markaasuu fadacaa laha nabiga u duceeyey calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaasna wuxuu tusinayaa in haweentaasi cudurka junuunka la yidhaahda ay qabtay ayuu tusinaya waxaa jira xadiid kaleeto oo imaamu daarimi iyo cabdi bni xumaydin imaamu daarimina musnadkiisa oo ku warinaayo cabdi bni xumaydna musnadkiisa oo ku warinaayo sanadkoodana sanad xasana uu yahay yani wakadalika uu warinaayo maaragtay alimaam lbagawi fi sharxi sunna oo ku warinaayo yani daarimi iyo maaragtay cabdi bni xumaydna jaabir bn cabdillahi bay ka warinaya maxaa la yidhahdaa imaam lbagawina yacla bnu mura ayuu ka ayuu ka warinaya weyaan yacla bnu mura buu ka warinaya marka xadiidkaasi wuxuu leeyahay yani jaabir ama maaragtay yacla bnu mura nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan safar u raacnay bay leeyihin markaasaa facaradat lahu imra'atun macaha sabiyun laha haween baa nabiga maaragtay safarkii intuu nabigu jidku ku jiray haween baa usoo banaa ka hor timid oo ilmo yar ayadu dhashay wadato markaasu waxay ku tiri yaa rasuul allah ina bnii hada ya'khuduhu shaytaanu kula yawmin alaaa maraat yani wiilkan cunuga ilmaha yarkaayi shaydaan baa jimni baa ku dhaco maalinkiiba saddex jeer buu qabtaa oo shaydaanku ku dhacaa markaasuu yani maaragtay nabiga cunugiibuu soo qaatay fatanaawala sabiya ilmihiibuu soo qaatay fajacala baynahu wa bayna muqadami raxli yani isaga iyo faras maaragtay qalabkii oo saarnaa maxaa la koorihii hortiisa ayuu dhigay halkaasu hortiisa maaragtay faras iyo daabadii iyo wuxuu saarnaaba buu hortiisa nabiga yeelay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi iksa caduw allahi ana rasuul llah saddex jeer buu ku yidhi cadowgii ilaahayow hungoo buu yidhi muraadkaada ha gaarin yani fogow dheerow aniga rasuulkii ilaahay baan ahay bur ka bax ilmaha saasuu u jeedaa saddex jeer buu nebiga sidaa ku yidhi markaasuu hooyadii u dhiibay nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkiibuu u dhiibay riwaayada maaragta tabaraani waxay ku kordhinaysaa can jaabirin markay safartoodii soo dhammaysteen jaabir wuxuu leeyahay falama qadaynaa safarana mararnaa bidalika almakan markaa waktigii safarkeenu soo dhamaysanay ayaan waxaa soo marnay booskii gabadhi haweentii ilmaha wadatay jidkeedii baan soo marnay buu yii markaasi facaradat lana almar'atu wa macaha sabiyuha haweentii ayadoo cunugeedii wadatay haddana mar labaad soo noqodkeenna ay naga hor timid buu yidhi halkaasay nooga hor timid wa macaha kabshaani laba wanna way wadataa marka wa macaha kabshaani tasuuquhuma laba wan bay hogaaminaysaa ay jiidaysaa wadataa markaasay waxay ku tiri yaa rasuul allah aqbil minii hadiyatii hadiyadeedaan iga aqbal fawalladii bacataka bilxaqi maa caada ilayhi bacdu ilaahayga xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay wiilkaygii mar dambe shaydaanka kuma soo noqon sidaa ugu ducaysay ilaahay waa caafiye subxaana wa tacaala kuma soo laabanin marka labadaa neef iga aqbal bay tiri hadiyada iga qaado markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi khuduu minhaa waaxidan warudduu calayha alaakhar hal neef ka soo qaata midna u celiya hal neef bay ka soo qaateen nebiga asxaabtiisa hal neefna waa loo celiyey kaasna xadiidkaasna yani waxaad arkaysaa wuxuu ku tusinayaa in jinniga uu bani aadamka geli karo inuu bani aadamka jinniga geli karo uma wuxuu ku tusinayaa oo laga qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolaha uu qaatay waktiga uu qaatay goormay ahayd xoolaha markuu qaatay markii ilaahay uu ilmihii caafiyey dabadeed ayuu maaragtay yuu qaatay maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolahaas uu qaatay weeyaan haddaba yani waxaa la rabaa waxaa jiro yani zamankan hadda aan joogno sidaad ogtihiin in badanna waan ka hadlay khaasatan magaaladan joogno iyo beledka caalamulislaami oo dhan ama soomaali ha noqdo ama carab ha noqdeen waktigan waxaa bilowday dhaahira aada iyo aada hariib u ah oo sibqa diiniya loo yeelaayo sibqa diiniya loo yeelaayo dhaahiradaas runtii dhaahira khatara waay fasaadka ay wadatana aad iyo aad ayuu u tiro badan yahay yacni maaragtay adilaad aynan lahaynna waa loo dacayayaa waa loo wareejiyaa dadka dan kale ho shaqaysanayo xirfadda ka diganayo way u dacayaan daahiradaas waxa weeye in dad ay guryo furtaan qolal ay samaystaan ay dadka jinniga qabo iyo dadka la ilaysto iyo dadka la sixro iyo magaciisa ku dhaweynaa ay yidhaahdaan derbiyada ku qortaan arrintaas marka waxaad u jeedaa wax kaga horeeyey shareecadan waxay u baahan tahay waa itibaac waxa weye waxaad samaynaysa waa itibaac baa lagaa rabaa dakhtar caadiya ma tiid dakhtaraan ahay bay ku dacwoodaan dakhtarka waa la yaqaanaa dhakhaatiirta waa taqaanaan cilmi buu soo bartaa daawadaanuu bartaa waa la yaqaanaa qofkan cudurkiisa loo tashkhiisiyaa yani waxaa loo diraa raajooyina loo diraa dhiigag iyo fuxuus baa la sameeyaa la baaraa marka kabacdi wixii cilmigii ilaahay uu tuso ayuu dawadiisii oo toddobada sano iyo sideedda sano oo jaamacad kusoo dhiganayay ayuu maaragtay dadku u qoraayoo siiyaa ama allaha ku caafiyo ama yuusan ku caafimaadinba laakiin ninkani wuxuu akrinayaa waxa weeye qur-aan baan akrinayaa buu leeyahy faatixou akrinayaa aayatulkursi baan akrinayaa buu leeyahy macwadatayn baan akrinay markaasuu meel gooniya furtay ma laga hayaa salafkeenii ridwaanullaahi calayhim saxaabadii ka soo bilow taabiciintii atbaacu taabiciin a'imat lhuda qole inta meel furata tiri tijaaraan ka dhiganaynaa xirf baan ka dhiganaynaa hana loo yimaado dadka annaga u akrinayne hala keena haddii lahayn walaa waxid lasoo heli maayo qof inta meel furtay dadka sidii takhaatiirtii caadiga ahayd odhanayo markuu soo galo lacag baan kaa qaadaya intaasaad dhiibi maalin walbana intaasaad bixini yacni ma jiro xoolaha in la qaataa qofka markaad qur-aan ku tufto oo ilaahay caafiyo inaad wax ku qaadataani cid inkirsan ma laha maxaa yeelay xadiidkii abu saciid alkhudri baaba ku jiro faatixada intay ku akriyeen ninkii la qaniinay ilaahay uu caafiyey markuu caafimaaday kadib ayuu maaragtay xoolahoodii qaateen laakiin qofkiiaan caafimaadin xoole in laga qaataa mujarad macawudatayna ku akriyey ma soconayso waxaa diidaya xadiidka abu saciid bal fiiriya riwaayaadkiisa abu saciid alkhudri ninkii qur'aanfaatixada markii lagu akriyey riwaayaadka xadiidkaasi waxaa ku jiro fabara'a arajulu ninkii wuu bogsooday marka kabacdiba ay maaragtay boqolkii neef ay qaateen ama xoolihii la siiyey ay qaateen riwaayo kaleeto waxaa ku jirtay faka'annamaa nushita min ciqaabin waxaad moodaa siriq in laga furay siduu u bogsooday marka kabacdi bay xoolihii qaateen riwaayo kale waxaa ku jirtay oo isla xadiidkaas ah faintalaqa yamshi wamaa bihi qalaba wuu tegay isagoon wax cilada lagu alago caafimaaday ayuu tegey xadiidkan yaclamnu mura waad ujeedaan hadeertaan waladii bacasaka bilxaqi riwaayaadka qaar waxay leeyihiin ma axsasnaa minhu shay-an xata saaca wax aan ka aragnay ma jiro cudur oo dhan ma aan arag markaa kabacdi buu nebigu xooluhu qaatay calayhi salaatu wasalaam marka xoolaha oo la qaato ayadoona qof ka bogsoonin waa qof suxti iyo xaaraan cunayo wey waxaana tusinayo yani markuu nushrada ka waramayo abu cumar ibn cabdilbar yani ibn cabdilbar sheekha la yidhaahdo kitaabkiisa tamhiidka wuxuu ku qoraya mujalladka lixaad safxadeeda laba boqol iyo afartan iyo ko wuxuu ku qoraya wuxuu leeyahay markuu nashrada ka soo hadlo sixirka marka la furayo iyo wax lamidka markuu ka hadlo wuxuu leeyahay wain kaanat mubaaxatan wain kaanat mubaaxatan hadday tahay mid bannaan sixir furyadii fajaa'izun mid bannaan weeye markaasi akhdu lbadeli calayha in bedel laga qaato ood kiro ka qaadatid waa ku bannaan tahay buu leeyahay inaad xoolo ku qaadato markii haddayba bannaan tahay nushradiiba hadday bannaan tahay waa kuu bannaan tahay inaad bedel ku qaadato xoolo isi lagu siiyo markaasuu hadalka sii wado yidhi wa haada inamaa yakunu idaa saxa alintifaacu biha hadalkaa u fiirsada goormuu qaadanaya ee jaa'is noqonaysa xoolihii idaa saxa alintifaacu biha ruqyadii aad samaysay iyo nushradii marka ay yani ay maaragtay nafcigeedii oo saxiix noqdo qofkaan bogsoodo qofka markuu raysto ayuu xalaal noqonaya markaasuu wuxuu yidhi fakullu maa laa yunt fakullu maa laa yuntafacu bihi biyaqiinin wixii aan si yaqiin ah oo dhabnimo aanan loogu intifaacin faaklu lmaali calayhi baatilun muxaramun waa hadal cad sooma jeed yani mid kasta waxaana lagu intifaacin oo lagu uusan qofka ku bogsoonin maalka lagu cunaa ee lagu qaataa waa baatil waana xaaraam uu leeyahay waa muxaram waa muxaram waa adif ilaa dalika taas horta waad ujeedaano xoolaha in la qaadan karaayo nina ma diidana laakiin waa goorma waa markuu qofku bogsoodo qofkiiyoon bogsoonin xoolaha ka qaadataayi waa shay xaaraama wey intaa waxaa dheer qur-aanka talaacubkay ku samaynayaan qur-aanka ilahi way ku ciyaareen ma dhegaysateen meelaha lagu akriya ma dhegaysateen yani maaragtay qur-aanka aayadihii bay jarjarayaan hal aayad maaragtay hadduu xataa qofka aayad inta bilaaba dhamay waxbay ahaan layd aayadii isku googoynayaan waa talaacub qur-aankii ay ku ciyaaraan waad ogtii soomaalida hadda waxaaba ka roonay soomaalidii horeeto qaabkeedii baad maaragtay ka roonayd ay dhihi jireen qur-aanka qayqaydiyaan waxay leeyihiin sida soomaalidu dhihi jireen masalan qofka markuu gubto aayad la yidhahdo qulnaa yaa naaru kuni bardan wasalaaman calaa ibraahiima lagu akriyaa bay dhaha yaa yaa yidhi waa lagu akriyaa yaa yidhi keligeed aayaddaas xoolo hadduu ka dhumo lacag iyo wax ka dhumaan allahu nuuru samaawaati ala akriyaa yidhahda waa lagu waxeeyaa haddii qofka jirkiisa caarcaaro ou caarcaaroodo barbararo waxay leeyihiin falamaa ra-owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim aa loo akriyaa midaa hadda masaajka sidii iska yiri runtii falamaa ra-owhu caaridan caarcaarada lagu akriyaa u leeyahay waa banaysanaya yani maarata waa wax jira waa falamaa ra-owhu caaridan waa caarcaara lagu akriyay kuleeyihin waa dartee suuratu yaasiin lix mubiinun miyay ku dhamaatay aayada mubiinuna ku jirta mise waa toddoba ma aqaan waxay sameeyaan dun baa lasoo qaadanay burcadaa la marinayaa markaasaa waxaa la samey markii fii dalaalin mubiinin la gaarana hal gunuda la sameynaa markaasaa xigsi looga dhiga qofka la siiya waxay yidhaahdaan yani maaragtay sagaalka qaalo fii suurati shucara ku jirto xiwaarka nabiyullaahi muuse iyo fircoon dooda dhex dhacaysa qaala wamaa rabu lcaalamiin yani markuu nabiyullahi ibraahim leeyahay waxay yidhaahdaan beeraha shimbirta looga tahliiliya shimbir ma cunaysa haddii lagu daadiyo noocaasoo kaleetabay waa talaacub qur-aanka lagu ciyaarayo wey qur-aankaana isagaaba ilahay shifa ka dhigay inaad akrisid baa la raba kuwaan waaba ka liitaanoo kan hadda aayado toosa uga akrinaya walaadkaan maaragtay kutuba buurka oo waxaas u jidaya dadka caamada lacagta uga qaata qaabkaas aayado toosan buuba akrinaya laakiin kan qur-aankiibuu googoynaya kala jarjaraya qur-aanka laftiisa wuxuu leeyahay masalan aayadaha intaan ka xusuusto waxay leeyihiin aayadda iisha suurat tabaara ku jirta suurat lmulk ya maya suurat lmulk ku jirto waxaa la yidhahdaa wajacalnaaha rujuuma lishayaaiina aayadii ahayd walaqad zayadna samaa addunya bimasaabiixa wajacalnaaha rujuuma lishayaaiin yani masaabiixdii maxaa ka dhigna rujuuma lishayaaiina ilaah yidhi soo ma markaasuu maanta wuxuu leeyahay rujuuman rujuuman rujuuman rujuuman rujuuman rujuum waxaan qur-aanka u akrinaya qur-aanka rujuumatu akrinaya maxay tahay waxaa ka daran fawaqaca alxaqu wabadala maa kanuu yamal yani soomahin wabadala maa kanuu yacmaluun fagulibuu hunaalika ha waqalabuu saakiriin yani aayadii inta googooyeen xataa ma dhamaystirayaan waa nooc maaratay ah noocyadaas oo kaleeto bay maarata samaynayaan midda kale waxaan rabaa masalan noocan oo kaleeto oo qofka inuu xirfad ka dhigto horta masale aada iyo aada u dheer waay runtii aniga wax badan aan ka hadlay masaajkaas sidiis muxaadaraad ilaa afar cashaan ka jeediye soomaaliya in badanaan ka jeediye meelo kaleetaan ka jeediye waxa waayane yani runtii in ummadda looga digo fasaadka ay ku dhex wadaana ka badan oo khuluqiga akhlaaq xumada neeqay maarata naago ajnabiya iska dilayaan haweenkiibaa isqaawinaya ayagii dhexdooda isku qaawinayo maaragtay yacni qaar waxay ku leeyihin bir baan haysanaayo bir oo talyaaniga laga keenay baan waxaan ku kala garanaa bay leeyihiin inuu qofkaasi xiran yahay iyo inuu maaragtay la ilaystay birtaasaan qabanaya waa ku qabanaan kula haddii uu jinni yahay waa gariinaya ay leeyihiin waxaan waxyaalahaas kale waa kuwa nairobi jooga wey noocaasay sameeyaan sheekh naasir udiin alalbani waa hadda fiiriya sheekhaas kitaabkiisa silsilat alxadiis saxiixa يعني هذا كان أولي مجلد مجلد كالتضباب قسم جيد اللباب يعني صفحة وعلى صفحة وهي كن يبقل يكنتن يلش إلى كن يبقل يكنتن يتضبط كهنة وكهنة كوا كاهنين تلي عرافين تكوا لنا يعني كهنة نوع سكوا الرمي وحول مركز هذا كم سوس ودو ليها قلت فإذا عرفت هذا فمن الك فمن الكهانة هذا أرنك سوى قرتي كهانة محالي ذا وحويري فمية فمن الكهانة وحكم ذا ما كان يعرف بالتنوين المغناطيسي ومثل كان له برتان تلياني قال لك يعني بادك كو أغاني إياه وكلا أورني تن تنويم المغناطيسي بالي ذا مغناطيسي وحل إذا برتان أو سوى جيده كاسو كلامه مار دفكو قبانا إياه وياه وحكى له ثم باستحضار الأرواح روح ما أردت سوى حاضرين روحان ذي هذا بل كينينا way jiraan naaga inta jinni kusoo ridaan ay ka hadashiinayaan naagtiibaa markaasuu hadalkeedii rumaynaya naaga jinni lagu soo ridaa yani maaragtay wuxuu leeyahay naagtaasi jinnigiibaa ka dul hadlaayo oo waxaasuu sheegayaayo kun sanaan jiraa buu yidhi mid meeshaan maaragtay muxaadaro ka jeedinay jinni baa la sheekaystay naag kor saaranoo kun sanaan jiraa bay tiri buu yidhi kun sano oo jinniga jira yacni shuuf sheekha sida uga hadli doona fiiri wamaa calayhi alyawma kaiirun min annaasi dadka in badan oo dadka ka mida maanta waxa ay ku sugan yihiin wa fiihim bacdu lmuslimiina ayibiin waxaa ka mida dadkaasi dad muslimiina oo wan wanaagsan miman ittakhaduu dalika mihnatan yatacaashawna fiiha yatacaashawna minha xirfad bay ka dhigteen ay ku noolaadaan ayay ka dhigteen buu leeyahay alaa wahuwa alqiraa'atu cala almamsuusi min aljinni waxa ay xirfadda ka dhigteen waa akrin qofka jinniga uu ku dhacay wax lagu dul akriya xirfad ka dhigteen buu leeyahay wa mukaalamatuhum iyaahu iyo jinniga inay la hadlaan ay waraystaan ayay maaragtay shaqo ka dhiganayaabun uu leeyahay waanahum waanahu yuxadithuhum wuxuu uga sheekaynayaa jinnigii can sababi talabusihi bilinsi sababta uu jinnigan kusoo galay ayuu leeyahay gabadhan waan jeclaaday anaa jecel sidaas weeye ama waa annagoo ilmahay iiga istaagtay carruur yar yaroon leeyahayba oo jinni ah ayuu qoftani ku istaagtay saasaan usoo raacay waxyaalahaasoo kale iyo wax lamid ay daldalaanay sheegaan wuxuu leeyahay wa anahu yuxadithuhum wuxuu uga sheekaynay can sababi talabusihi bilinsiyi insiga sida uu u galay jinnigii xubban bihi aw buqdan jacayl uu jecel yahay ama nacayb uu necab yahay waqad yazcumuuna waxay sheeganayaan anahum yas'aluunahu can can diinihi markaasaa waxaan leeyihi bal ka warran diintaada ma muslim baa tahay mise gaal ayay leeyihiin فإذا أخبرهم بأنه مسلم هدؤوا الرمو شيئين مسلم يا أشهدوا صدقوه والرومانيا في كل ما ينبئهم به وحلوا حقوق الرمودا والرومانيا بوليه وذلك منتهى الغفلة والضلال يعني ساسو الشيخ لي أرنك إن جن لا شيء كيستناد كجراي إن كل شيء كيستي ومنتهى الغفلة غفلة واحد إذا هذا مارتي عقل حمرة يبالي ماشي أوفق ويا ماشي أوفق ويا وحكمد وذلك منتهى الغفلة والضلالة أن يصدقه أن يصدقه وهو لا يعرفه ولا يراه طبعا من بين بيشيغيسا مسرم بيشيغيسا ما قرنا مجيني بو أركي مجيني كان بو يقانا وحي قبدا شيلتون بو هدو درنك دلا يا خلية ساسا أركي ومدي كسي بطينا يا نار مكاسو الشيخ سوى دردار ما يجري فكن حذرا منهم أيها الم... أيها الأخ المسلم ولو كمسلم كاهو كدكتونو يعني ما ركتي يعني اسك إلى لبوليها ولا تأتهم هنا أتجن ذكر ولا تصدقهم وركوذنها الرومين وإلا هذا سدا يشو صدق فيك هذا الحديث الصحيح وما في معناه حديث وشحي يوحي لمن أحياء لغن كقول رموب يبوي مركا وحال ربا دليرة الشبابك nimanka muxtarifiinta ee xoolaha iyagu inay ul xoolo qaataan kaliya dantooda ay tahay dhalinyarada muslimiinta ay soo wadanayaan oo iska khayrka jecel haka digtoonaadeen maxaa yeelay dalaal fara badan ay gelinayaan inay raacaan maaha noocaasoo kaleeta lama raaco nin salafkii ka mid ah saxaabada waad ogtihiin dad mustajaabu dacwa ku jiri jira miyaynan ahayn dad ducadood ilaahay ajiibaa ka mid ah taabiciinta rag dacwadood ilaahay ajiibaa ka mid ah hal nin oo saxaabadii ama taabiciintii ka mid a oo inta meel fur ka yidhi anaa dadka u ducaynaye halli ii yimaado ducadeed ilaahay waa aqbalayaa idiin duceeye oo ijro ku qaadanayo ma lahayaan ma jiro uwaysulkarani waa taqaanaan waa ka dhuuman jira dadki markii la ogaaday cumar bin khadaab baa ku dhagoo yidhi noo ducee markuu kashifmay oo ogaaday waa uu dhuuntay yani dadkiibuu ka dhuuntay waa ka cararay dib dambe uguma soo noqon sidaasaa la raba xataa haddii ilahay istijaabo dacwo kaa dhigo ka dhuuma dadka maaha inaad guryaha furanaa tiraahdo dad qaarkood kuwa maanta jooga waad ognahay yufariquuna bayna almar'i wa zawjihi dad ayagii nimankoodii naagahooda kala geynaya ku jiro ninkiiba wuxuu leeyahay inta u tago u leeyahay markuu ninku naag labaad guursado ama mid saddexaad guursado ayuu maaragtay cudur baa iska qabsanaya ama xanuunaa qabanaya kuwaan u imaana markaasay leeyahay naagti weyneed baa ku sexirtay islaanti weyneed way sixirka wuxuu kaasoo gaaray kii marka hadda daciiful iimaan waay maaha nin yaqiin lama aha tiibuu maaragtay durbadeeda ama inuu furo ama uu ka cararo oo maaragtay uu ictiqaadiyo sidaas ayaa imaanayso wa ficlan nairobina way ka dhacday aniga ninkii saa lagu sameeya dhagahayga iigu sheegay oo raggaan laftooda hadalka ay ku yidhaahdeen yaa naagteeda uga tegay buu yidhi ilaa markii dambe muddo sana dhowr sana markaa ka maqnaaba inta ii yeertou yidhi haweenka inta ii yeertay tirooriya ma inaa anigu ku sixro aaminsan tahay ha saasaan aaminsana culammada ii sheegtay kula wadaadadii wadaadda u haysta markaase waxay tiri waxay igu tiri kulaha saddex gabdhood oo gashaantiyaan kugu hayaabay tiri oon kugu dhalay haddaan sixirrey ah yaa kaa guursanaya gabdhahaas markaasaan balaarugay kulaha aan maskaxda iisoo noqoto yidhi wallahi wadaadku beenuu ii sheegay ilaa intaasuu soo wareegay meel walbuu marayay marka runtii waxa waaye yufariquuna bayna almar'i wa zawjihi marka waxaan idinkugu naseexayna aniga nasiixo ahaan dadkaas walaalayaal ninkii xaaskaadana ka cesho ha u dirin oo meelaha ha u dirin walaasha ha u dirin ahalkaaga iyo qaribadaada ha u dirin qofka dadka muslimiintana uga naseexeey maxaa yeelay qaarkood aniga runtii rag aan yani maaragtay asiqu bidiinihim aan ku kalsoonahay diintoodaba ii sheegay meelaha qaarkood ma aha nairobi anig kama maqal laakiin soomaaliya oo kaleeto meelo xataa ay qaarkood gabdho ay yani maaragtay yani ku fara xumeeyeen oo qaarkood uur maarata xaaraana ay qaadeen yaa jiro runtii goobahaasoo kale lagu sameeyo marka arrinkaas aad iyo aad uga ilaaliya wuxuu akrinaya adiga waa taqaanaa aayatulkursigana waa taqaanaa macwadateynkana waa taqaanaa ilaahay u tadaruco rabbigiina u tadaruca oo ilaahay barya subxaana watacaala dhibaatadaada u sheego ahalkaagana qur-aanka ku akri adigoo ilaahay ku baray ha geynin meelahaas hana la aadin maxaa yeelay akhlaaq xumo iyo shaydaan iyo wax daranay kasoo qaadaysaa waxaan fiicnayn buu qofku kala kulmaya wey marka shayaadiinta jinniga bani bani aadamka wuu galaa kirana waa la qaadan karaa laakiin waxa waaye markuu qofku bogsoodo ayaa la qaadan karaa mana ahan qof meel furtay in loo geeyo maaha maxaa yeele qof meel furtay ma jiro kirada waxaa waa qof iska socdo qof uu la kulmay oo yidhaahdo qur-aankaana ku akrinay hadduu ilaahay bogsiiyo waxaan rabaa inaa waxay siisaan jucli baa la yidhahdaa waa la siinaya ducaada la yidhahdaa waa hadduu ilaahay bogsiiyo markaas xoolahaada in lagu siiyo waad leedahay hadduu rabbi ku caafiyo subxaana watacaala halkaas marka waxaan uga tegaynaa yani maaragtay yatakabaduhu shaytaanu min almasi dalika bianahum qaluu inama albaycu mitlu riba waaxala allahu albayca waxarama riba ribadii baan usoo noqonaynaa dalika yani waxaa la yidhi الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني dadkaas qubuurta markay ka soo baxayaan dad majnuuniin oo waalan oo kale ay xaalkoodu la mid yihiin sababtana waa maxay marka oo socodkaas iyo qiyaamkaas nooca sidaas oo kale oo maaragtay oo ugu dhacay waa maxay dalika biannahum dalika arrinkaasi haabitun mid sugan weeye arrinkaasi waa sugan yahay qiyaamka istaagaas oo aan mustaqiimka ahayne takabudka uu ku jiraahi haabitun mid sugan wey biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen yani bisababi qawlihim hadalkooda sababtii ay yidhaahdeen inama albaycu baaci mithlu ribaa ribada oo kaleeta buu la mid yahay bimacnaa nadiiruhu asagoo kala waay baaci ribadii uu la mid yahay marka maadaama yani beeca uu ribadu la mid yahay maxaa kana loo xalaaleeyey kana maxaa loo xaaraantimeeyey hadalkaas ay yidhaahdeen sababteeda weeyaan ayuu ku sugnaaday in junuunkaa lagu rido bimacnaa banaysasho ay banaysanayaan ribadii ay banaysanayaan waxayna arrinka ula jeedaan waa ictiraadun cala sharci sharciga yani maaragtay islaamka ay ka hortageen ictiraad ku samaynayaan ma ahan qiyaas oo ribadii ay beeci uga qiyaasanayaan ma aha maxaa yeele haddii qiyaas ahaan lahaa oo inama albaycu milu riba oo kale ay ahaan lahayd sidaa lama yidhaahdeen waxaa la ohan lahaa inama albaycu milu riba baa la dhihi lahaa haddii qiyaas u yahay inama albaycu milu riba bay ohan lahaayeen laakiin hadda waxay yidhahdeen inama inama albaycu milu riba yani qiyaas waxaan ujeeda hadday qiyaas noqon lahaa waxay ohan lahaayeen inama alriba milu lbayci bay dhihi lahaayeen laakiin waxay yidhahdeen inama albaycu milu riba marka waa ictiraad wa waa diido ilaahay amarkiisa ay diidayaan weeyaan ayay hadalkaa u leeyihiin markaasuu rabbi caddeeyo yidhi wa axalla allaahu allah subxaanahu watacaala wuu xalaaleeyey albayca beeci buu xalaaleeyey allah subxaanahu watacaala wa xarama wuu xarimay arribaa ribadana allah wuu xarimay subxaanahu watacaala weeyaan ribada yacni waa bayc ribo kulminaaya kaas ilaahay waa xarimay subxaanahu watacaala beeca aan ribada kulminaynin ayuu rabbi xalaaleeyey ribada markaa markay culammadu ka warramayaan yacni maaragtay ribada horta asal ahaan xagga luqada arriba waxaa la yidhahdaa waa aziyaadatu mutlaqan ziyaadada ra'sumaalkaada wax ka zaa'idka ayaa ribada la yidhahdaa oo waxay leeyihiin ficilka waxaa laga keensaday min raba shayu yarbu ayaa laga keenay idaa zaada shaygii baa kordhay markuu ziyaado halkaasaa laga keenay bay leeyihin xagga sharcigana laba laba macnoba ribada waa lagu sheegaa waxay kulminaysaa riba alfadli iyo riba nasii'a labadaba waa la yidhaahdaa riba alfadli iyo riba nasii'a ribada labadaas noocay uqaybsantaa riba la yidhaha riba alfadli laba shay oo maarata isku mida baad kala iibsanaysaa markaasaa mid dheeri ku gadanaysaa ziyaadaad raacinaysaa riba nasii'ana shay baad qaadanaysaa dayn baad qaadani markaasaad ziyaado ku daraysaa muddona waad u qabanaysaa muddaa loo qabanaya ziyaadana waa lagu waa lagu daraya riba nasii'a le dibdhigaasa nasii'a loo yidhaahdaa sida ay jaahiligi samayn jireen jaahiliyada waxay samayn jireen yani waxay oran jireen qofkaana qof yani rag waxaa jira xoolo leh dadka aan xoolaha lahayn bay wax dayminaya ama qofka wax ka kala go-o ayay dayn siinayaan mudday u qabanayaan muddadaas yani maaragtay ou daynta qabo waxaa u saaran nisba mucayana loo saarayo boqol kiiba tobanaa u saaran boqol kiiba shan baa u saaran boqol kiiba labaatan baa u saaran iyo wixii lamida wixii waxay ku heshiiyaan ayaa u saaran muddada markay dhammaato haddii uu yacni gudo oo wixii uu keeno rabadii waa dhammaatay yani waa waa wixiis waa qaateen waa lagu kala tegi hadduu keeni waayo wuxuu leeyahay ima markuu u tago wuxuu leeyahy ima an taqdiya wa ima an turbiya yani labadaas midya inaad waxayga ii guddo hadda isiiso wa ima inaan ribo kale aan kusii saaro hadduu awoodi waayo inuu bixiyo waktigaa loo dheerayni qadar kalena iyo ziyaado kalena waa lasii saaraya marka qaabkaas ayay maaragtay u dhaqmi jireen jaahiligii ay u dhaqmi jireen ribo ahaan weeyaan labada noocba ama riba alfadli ha la yidhaahdo ama riba nasii'e labadaba waa muxaram wa xaaraamu riba alfadli iyo riba nasii'a labadaba waa muxaram weeyaan waa xaaraam ilahay sidaas uu caddeeyey beecana loo xalaaleeyey wa axala allahu lbeyca beeca waa beecan la yaqaano oo qofku ku shaqaysto faa'iidada doonta saara adiga aday kuu taallaa shayga rabaha iskale laakiin ribadan ilaahay wuu xarimay oo laba shay oo isku mid ah dahab baad dahab ku gedaysaa dheeri baad qaadanaysaa qalin baad qalin ku gedi dheeri baad qaadani raashin baad raashin ku gedi dheeri baad qaadani wahaakada mid baa yani isku nooca ayaad iibinaysaa ribadaasi yani midkay doonto riba alfadli ha noqoto ama nasii'a ha noqoto oo dib ha loo dhige yani maaragtay dayn oysan yadan biyadin aysan noqonin waa xaaraam wa xarama riba ilaahay ribadiina waa uu xarimay faman jaahu qofka u yimaado mawcidatun wacdi qofka u yimaado min rabbihi xagga rabbigiisa oo uga yimaado yani wacdigaas waxaa loo jeedaa wacdi kulminaayo alawaamir wannawaahi sida maalan kanahyi can riba ribadii oo lagaa reebay oo kale ilahay wuxuu leeyahay xaraan wa kahara buu leeyahay wadaruu maa baqiya min alriba saasaa la leeyahay marka yani mawcido oo baliiro ah qofkay soo gaarto ribada laga reebay ah qofka ay soo gaartaa xag rabbina ay ka soo gaarto oo fantahaa markaas ka haro ka joogsada ribadii yacni maaragtay zajroomo oo sharciga markuu soo gaaray ka istaago ribadii iska joojiyaa falahu qofkaasi wuxuu leeyahay maa salafa wixii hormaray ayuu leeyahay buu allah leeyahay subxaana watacaala sadaquu maa salafa yani sadaquu maa taqadama min almucaamalati biriba qabla taxriimi intaan la xarimin ka hor ribada intaana nusuusta sharciga soo degin oo aan ribada in la xarimin ka hor wixii mucaamala ribawiya ou galay ziyaadadii ou qaatay ha soo celiya lama odhanayo wuu leeyahay wuu leeyahay qofkaas waa loo daynaya sadaqu maa salaf yani islaamka sidaasuu qabaa lama odhanayo wixii ribadii tan iyo waagaas bilowday intuun maskan soo degin ka hor aada isticmaali jirtay intuusa soo degin kulliga soo celi lama odhanayo falahu maa salafa wixii tegay isagaa iskale mucaamaladii ribada uu la yimid hadduuba hadda ka haray wuu leeyahay weeyaan walidaalika yani sharciga islaamka mu'aakhadada iyo qofka marka shayga loo qabanayaayi waxaa la yidhaahdaa markii amarka shayga la xarimo kadib waxa ka dambeeya loo qabtaa waxa ka horeeya looma qabto waxa ka horeeyo looma qabto waa loo daayaa sharciga islaamka diinteeda sidaasay qabtaa shayga markii la xarimo wixii ka dambeeyey waa loo qabanaya bacda taxriim qofkan waa loo qaban waa lagula xisaabtama waa loo ciqaabi laakiin qabla taxriim nina waxba uma haysto nusuustana waad ogtihiin khamrada ay muslimiinta cabi jireen intaana khamrada la xarimin ka hor markii taxriimka uu soo degay kabacdi yani marka aayata taxriim soo degtay dadkii khamrada cabi jiray allah muxuu yidhi laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fiima tacimuu wax dembiyo ka saaran waxay horay u cabeen lama arka buu ilahay leeyahy waa loo dhaafay waa maaragtay falahu maa salafadaas weya waxaa dhici jirta jaahiligii markay jireen ninka inuu guursan jiray aabihii haweenta uu guursado hooyadii ma aha asaga tii dhashay maaha laakiin aabbahaaga adiga ku dhalay haweenta kale oon hooyada ahayn oo aabbahaa guursaday ayuu ninka jaahiliga markuu aabihii ama ay kala tagaan ama uu ka dhinto ayuu guursan jiray allah wuu reebay walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaai ilaa maa qad salaf alay ilaa maa qad salaf wixii tegay waa lidiin dahay wixii horay laydima haysto taxriimka hadduu soo degay mar haddii taxriimku yimid bas waa in lagaa joojiya waxaa la mid ah laba gabdhood oo walaalahaaba isla guursan jireen laba wada dhalatay ayuu hal nin guursan jiray hal nin baa guursan jiray jaahiligii waqtigiisii markii ilaahay uu reebay allah wuxuu yidhi wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf yani islaamka sooma jeedin wixii tegay laguma haysto laakiin waxa dambe waa mamnuuc wey bacda taxriim hadday wax soo degaan laguma ogolo weeyaan marka ribadii wixii aad horay u isticmaasheen soo celiya laydinma odhanayo waad leedihiin weeyaan saasaa loo jeedaa wa amruhu amarkiisu ila llahi ilaahay xaggii ayuu ahaaday yani amru lmuraabi damiirka waxaan u celinaa kii muraabiga ah ee ribada isticmaaliya amarkiisa allah buu ahaaday oo maxaa loo jeedaa in shaaa caaqabahu wa in shaaa cafa canhu hadduu doono rabbi waa cafini hadduu doonana wuu ciqaabi amarkiisa ilah baa iskale yani taas ilaahay baa loo daynaya subxaana wa tacaala weeyaan waxaa jirta damiirka laftiisa in ribada lafteeda loo celiyo yani la yidhaahdo wa amruhu ay amru riba ribada amarkeedu ila llahi ilaahay buu ahaaday yani fii taxriimihi waxa weeye allah baa iska leh maaragtay oo addoommadiisa uu ka xarimee cid kale u xarimi kartahay ma jiro weeyaan wa amruhu yani amru taxriimi riba ribada xarimideeda la xarimaahi yani ila llahi ilaahay baa iska leh allah baa waxan waa xaaraam dhihi karo waxana waa xalaal odhan karo weeyaan wa amruhu ila allah waman caada qofka ku noqdaahi qofka u laabtaa yani bacda taxriimi riba waman caada qofkii laabto oo ribadii u laabtaa loo jeedaa ribadii qofka u laabto markii ribadii la xarimay dabadeed qofka ku laabto oo xalaalaysanayo waa i xalaal odhanayo waman caada fa ulaaika dadkaasi asxaabu naari naarta dadkeedii wey asxaabteedii wey hum ayagu khaaliduuna kuwa waaraya wey fiihaa naarta dhexdeeda kuwa waaraya weeyaan kuwa ku waaraya wey naarta dhexdeeda ayay ku waaraan saasuu rabbi subxaana watacaala leeyahay marka yani dadkaasi cuquubadan way waajibsadeen cuquubadan way waajibsadeen maxaa yeelay markii laga reebay dabadeed ayuu maaragtay xalaashaday waa ii xalaal buu yidhi hadduu yidhahdo shaygan waa ii xalaal rabbi wuxuu xarimay waa ku gaaloobaya hadduu gaaloobana wuxuu noqonayaa mukhallad fi naaruu noqonaya naarta mid ku waara buu noqonaya haddii se cusyaan ay tahay oo cisyaan ka dhacay ay tahay usan istixlaal samaynin culammadu waxay leeyihiin waa maaragtay arrinkan ficilkan uu sameeyey waa shay muujibun lidukhuuli annaar waalkhuluudi fiiha yani shaygaan ficilkan uu sameeyey oo falkan bacda taxriimi aribaa uu la yimid waa shay naar waajibiya gelitaankeeda in lagu waarano keensan karaayo hadduusan allah subxaanahu watacaala uusan iimaan uu leeyahay uusan kaga badbaadinin qofka hadduu mu'min yahay oo cisyaan uu ku dhaco yani mukhallad fi naar ma noqonaayo naarta mid lagu waariyo ma noqonayo marba haddiiba arrintan uusan istixlaalsanin waayo xalaal uusan oranin mu'minna uu yahay cisyaanna ay kaga dhacday mukhallad fi naar ma noqonayo marka macnihii waxay leeyihiin fa ulaa'ika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun khuluudkaas iyo dukhuulu naarka waa shay ficilkan uu keensanayo weeyaan ficilkan ayaa keensanaya bay leeyihin sidaas ayay maaragtay culammadu ku fasiraan weyaan hadduunan ka tooba keenin hadduunan ka tooba keenin ama allah yani waxyaalaha intifaau lmawaanica la yidhaahdo maanicu liimaan uusan ka reebin oo sidaa uu ku tagaahi waa shay khuluud fi naari keeni kara weeyaan yamxaqu llahu riba yamxaqu llahu allah subxaanahu wa tacaala wuu tirtiraa oo wuu baraka tiraa alriba ribadiibuu baraka tiraa yacni yamxaqu llahu ribadiibuu tiraa macnaheedu waxa weeye qofkaan ribada wuxuu ku shaqaysanayahay barakada ilaahay ka qaada subxaana wa tacaala wax barakaa ka heli maayo imaa in barakada laga qaado waa imaa in bilkulliyan gacantiisaba la dhaafiyo maxki ku dhaco oo yani maaragtay xoolihii oo dhanba ay dhaafaan iyaduna waa suuragal weeyaan yamxaqu llahu riba wayurbi ilaahay subxaana watacaala wuu ziyaadiyaa wuu kordhiyaa ila ribada ma kororto sida ilahay ba leeyahay subxaana watacaala yani maaragtay wamaa aataytum min riban wamaa aataytum min riban liyarbuwa fi amwaali innaas falaa yarbuu cinda allah ilahay agtiisa kama kordho ma ziyaado qofkaan ribada uu la yimaado wax kordhay maa barake iyo nafci midna ma yeesho laa yantaficu bihi fi laakhira aakhira mid wax u tartaahay ma noqonayo weyaan marka waxau allah leeyahy yamxaqu llahu riba ribadiibuu tirtiraa oo barakadeediibuu baabi'iyaa oo adduunka ayuu qofkiina dhib ku jiraa aakharana cadaabuu kula kulmaa weeyaan wayurbii wuu kordhiyaayo wuu ziyaadiyaa allah subxaana wa tacaala wuu ziyaadiyaa asadaqaati sadaqaadkuu kordhiyaa sadaqaadkii ayuu ilaahay ziyaadiyaa weeyaan ribaduu tirtiraa sadaqadan ilahay waa ziyaadiyaa waa kordhiyaa inuu ribada tirtiro waxaa ka mid ah xadiid imaamu axmed ibnu maaja maaragtay athar uu warinaayo yani nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ay ka warinayaan xaakim uu tasxiixinayo cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina arriba wain kafura faina caaqibatahu tasiiru ilaa qullin yani saasuu leeyahy waxa weeye ribada marka hore qofka ha buunbuuni ha u badato xoolo badan ha u dhasho laakiin caaqibada waxay ku dambaynaysaa ilaa qullin yani ilaa qullin waxaa loo jeeda ilaa qilla wa alqillatu qullana waa la yidhahdaa waa luqad kale wey qulla yani alqullu ayaa la yidhahdaa qillatuna la yidhahda sida aldullu dillatun loo yidhahdoo kaleeta ayay la mid tahay weeyaan marka caaqibadii sidaas ku dambaynaysaa ficlan hadda waad aragtaan soomaalida dad badan oo ribo qaadan jiraa jira weliba beledkan joogna khaasatan dadkii ribada qaadan jiray maanta aawaye hebel iyo hebel iyo hebel hebel yani maarata qodobada garanaysa yani waxa weye wax weyno waxay hayaan lama arko maxaa yeele waa dad ilaahay la dagaalamaya subxaana watacaala weeyaan waa dad rabbi la diriraya weeyaan marka yani waxa weeye ilaahay ribada wuu tirtiraa wuu baabi'iyaa wayurbi sadaqaat sadaqaadkana wuu ziyaadiyaayo wuu kordhiyaa yani yukfiruhaa wayumaniya wayumniiha ilahay subxaana wataala wayunmiiha baan ujeedaa yukfiruhaa wayunmiiha wuu badiyaa wuuna maaragtay kordhiyaa weeyaa sidaasaa loo jeeda xagga daahirkaba haba u akaato sadaqadaada inay wax kaa nusqaamayaan markaa wax dhiibtiin wax kaa nusqaamayaanba haba u akaatee laakiin xaqiiqo ahaan xoolahaada waa ku ziyaadayaan weeyaan sida imaamu muslim fi saxiixi uu ku warinaayo imaamu tirmidi fi sunani uu ku warinaayo wakadalika imaamu nasaa-i bayhaqi ay warinayaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigeenna wuxuu yidhi man tasaddaqa bicadli tamratin min kasabin ayibin qofka timir sadaqaystaa oo kasab xalaalana ka sadaqaystaa walaa yaqbalu llahu ilaa ayiba allah ayibka mooye wax kale maba aqbalee wuxuu leeyahay waina allaha layataqabbaluha biyamiini allah gacantiisa midigtaabuu ku aqbalaa uma yurabbiiha wuu kordhiyaa waa ziyaadiyaa lisaaxibihi qofka sadaqada la baxay ayuu rabbi u kordhiyaa u ziyaadiyaa kamaa yurabbii axadukum faluwahu yani sida maaragtay idinka mid idin ka mida faraska yarkaahoo darmaanka la yidhaahdaa faraska ilmihiisa darmaanka sida u barbaariyo oo kaleeto ayuu u barbaarinaya xataa yakuuna mila jabal ilaa uu noqdo jabal oo kale buur oo kale sadaqadiisa ay la mid noqoto ina wallaahu alleh laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin mid gaalnimo badan kulligii ilaahay subxaanau watacaala ma jecla asiimin oo haddana dembi badan allah ma jecla subxaanau watacaala marka labadan kafaarka iyo asiim waa min amilati mubaalaqa waa ujeedaa yani maaragtay kafaar waa wasanka facaal la yidhaahdo wey asiimna waa faciil wey labadoodana min amilati mubaalaqa ka mid yihiin weeyaan marka yani waxaa loo jeedaa qofka yani nicmada ilaahay ku kufrinta badan kafaarka kaasaa loo jeeda maxaa yeele wixii sharciga ka reebay ayuu qofkani isticmaalay sharcigu wuxuu ka reebay buu isticmaalay wixii kasabkii qayibka ahaa ee xalaasha ahaana wuu ka leexday marka sidaa darteed waa qof ilaahay nicmadiisa ku kufriyo juxuud nicmada ilaahay ku sameeye weya wa afiimo wuxuu aasim ku yahay yani maaragtay biakli amwaal annaasi bilbail dadka xoolahooda baatil ku cunaa uusan sharci ku cunaynin marka waa aasim wey mid dembi badan weeyaan marka kelimadani munaasibay u tahay in sidaas oo kale loogu jawaabo yani maaragtay hadalka aayadda lagu khatimo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin mid nicmada ilaahay ku kufrid badan oo dhan asiimin dembi badan oo xoolaha dadka baatilka ku cunaa ilahay subxaana watacaala ma jeclo weeyaan marka ribada runtii ibnu kathiir raximah llahu markuu ribada ka hadlay wuxuu leeyahay wa baabu riba min ashkali alabwaabi cala katiiri min ahli lcilm abwaabta ribada la yidhaahdo riba marka laga hadlayo waxay ka mid tahay dad badan oo ahlucilmiga ka mid ah waxyaalaha ishkaalka maarata abwaabta shaki shaki ishkaalka ka galo oo aan u caddayn ayay ka mid tahay buyi ilaa cumar bn khataab uu soo qaato yidhi waqad qaala cumar waqad qaala amiiru lmu'miniina cumar bn khataabi radi allahu canhu cmar bn khaaab baa wuxuu yihi yani radia allahu canhu halaatun wadidtu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama ahida ilayna fi cahida ilayna fiihina cahdan nantahi ilayh saddex arrimood waxaan aada u jeclaan lahaa buu yidhi saddex nabi nabiyullaahi moxamed inuu maaragtay aada noogala ballamo oo maaragtay noo caddeeyo maaragtay cahdigaasoo nantahi ilayhi aan ku joogsanno ayaan aada u jeclaan lahaa buu yidhi markaasuu saddexdii tiriye wuxuu yidhi aljaddu iyo walkalaala labadaas waxay ku saabsan tahay cilmu lfaraa'idka awowgoo kale waxau leeyahay iyo yani maaragtay kalaalada waxa la yidhaahdo laisku dhaxla iyo kuwaas iyo wa abwaabun min abwaabi riba saasuu yidhi baab min abwaabi riba xadiidkaas bukhaariy muslimba way warinayeen min xadiidi cumar bn khataabi radi allahu canhu alxaafid ibn xajar markuu xadiidka ishaarayo hadalkan abwaabun min abwaabi riba uu leeyahay wuxuu leeyahy lacalahu yushiiru cumar waxaa laga yaabaa inuu ishaarayo ilaa riba lfadli yani riba lfadli inuu nabiga aada ugu caddeeyo maxaa yeele liana riba nasiia muttafaqun calayhi bayna saxaaba saxaabada riba nasiia yani muttafaqay ku ahaayeen laakiin riba lfadli qaar baa ibnu cabaas iyo maaragtay usaamat bnu zayd iyo maaragtay cabdullaahi bnu cumar iyo rag baa riba lfadli banaynaya oo xadiidkii waxay daliishanayeen isagana saxiixa ahaa laa riba ilaa fi nasiia laa riba ilaa fi nasiia ilaa maaragtay marka dambe culammada ay yidhaahdaan cabdullahi ibni cabaas markii uu ibni cumar waa ka laabtay cabdullahi ibni cabaasna xadiidkii abu saciid alkhudri markuu arkay asagana tubti ilallahi buu yidhi waa kaga soo laabtay riba riba lfadliga laftiida ilaa markii dambe markii ijmaac uu dhaco sidaasay culammadu ku sheegaan wey haddaba ribada aayaatu riba waxay leeyihiin sida maaragtay imaam axmed iyo ibnu maajah iyo iyo imaam ibnu jariir atabari ay warinayaan yani waxay leeyihiin aayaat riba yani waxay leeyihiin waa qur'aanka aayadaha ugu dambeeya soo degay bay ahaayeenay leeyihiin saasuu cumar ibn khataab ka warinaya cumara wuxuu leeyahay min aakhiri ma nazala ilayhi min min aakhiri ma nazala aayat riba waxa ugu dambeeya qur'aanka soo dego waa aayat riba buu yihi ilaa uu yidhaha cumar وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض qabla an yufasirahaa lana intuusan noo cadaynin uusan noo fasirin ayuu nabigana maaragtay dhintay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yihi fadacuu riba wariba waxa shaki idin geliyay iyo ribadaba ka taga buu yihi cumar ibn khataab radi allahu canhu marka baabka ribada walaalayaal waciid aad iyo aad u tiro badan oo shadiid ah ayaa kusoo arooray qur-aanka in badan baan arki doona insha allahu tacaala iyo waxaa kamid ah fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuulih ayaad arki doontaa axaadiista nabigana calayhi salaatu wasalaam oo ribada ku saabsan aad iyo aad ayay u badan tahay xadiid ibnu maaja oo warina xadiid ibnu mascuud radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi alriba alaaatun wa sabcuuna baaba ribadu waxay ahayd yani toddobaatan iyo saddex saddex iyo toddobaatan baab ayay ribadu tahay buu yidhi xaakima wuxuu ku kordhiyey aysaruhaa mithlu an yankixa arajulu ummah yani midda ugu fudud toddobaatan iyo saddexdaa baaboo ribada u kaydsanto tan ugu fudud oo la leeyahay waa ugu dambiyartaa la dhihi karo waxa weeye waa yani qofka inuu hooyadii xaskiisoo kale uu ka dhigto u tago weya hooyadii dhashoo kale inuu u tagoo kale ayay la mid tahay buu leeyahy markaasuu maaragtay nabigu yidhi waina arba riba cirdu rajuli lmuslim ribada dhibka ugu sii weyn ugu dhibka badanna waxa weeye qofka muslimka cirdigiisa ood dhibaato gaarsiiso ood dhaawacdo ayaa ka mid ah buu yidhi xadiidkaas waa xadiid saxiixa weeyaan wakadalika imaam axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ibn maaja waxay warinayaan can ibni mascuudin radi allahu canhu riwaayo kaleeto muslim iyo bukhaari iyo axmedna ay warinayaan min xadiidi jaabirin radi allahu canhu can rasuuli llahi sal allahu alay wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacana allahu aakila alriba wa muukilahu wa shaahidayhi wa kaatibahu ilaahay naxariistiisa ha ka dheereeya ha lacnado midka ribada cuno waa lacnadii ilaahay baa ku dhacaysa subxaana wa tacaala aakila riba ka ribada qaadanayo cunay iyo midka cunsiinayo bixinayo ribadii lafteedii dhiibayo oo laga qaadayo waa isla mid wey iyo midka maaragtay shaahidka ah labada qof oo markhaatiga ka noqonayso caqdiga ribowiga laftiisa dadka markhaatiga ka noqonayo markay ribada kala saxiixanayaan ayagana waa malcuuniin kaatibka wax u qorayo markhaatigii goobjooggii goobjoogi waayey labadaas kan kaatibka wax u qorayana asna waa malcuun weeyaan marka ribadu yani halkaas ayay maaragtay nusuustu gaarsiisay xadiid imaam axmed iyo maaragtay tabaraani fi lkabiir uu ku warinaayo yani cabdullahi bni xandalana uu warinayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dirhamu riban ya'kuluhu rajulu wahuwa yaclamu ashaddu cinda allahi min min sittatin wa halaatiina zinya yacni hal dirham oo ribo ah oo qof hal shilin oo ribo ah oo qofka uu cunayaahay isagoo og inay ribo tahay alla agtiisa waxay ka adayg badan tahay ka daran tahay way ka dambi badan tahay soddon iyo yani soddon iyo lix jeer qof zinaystay oo kaleeto ayay ka dambi badan tahay soddon iyo lix jeer qof zinaystay tanaa ka dambi badan ribada uu cunaba ka dambi badan buu leeyahay marka ribadaas riba nasii'a haddii la yidhaahdo iyo riba fadliba labadaba waa muxaram wey maxaa yeele riba nasii'a waxaa la yidhahdaa aziyaadatu almashruutatu alati ya'khuduha addaa'inu min almadini nadiira ta'jiib ziyaadada dib u dhigan xoola ku deemiyey yani ziyaadadaas oo ku saaranaya maadaama xoolahaas muddada aad haysanayso sanadkaasi nisbadaasaa ku fuulaysa darteed baa la yidhahda siday jaahiliga oran jiren hadda soo soo aan ka soo hadalnay ima an taqdiya wa ima an turbiya inaad ribo saarato inaad guddo wax ka dhexeeya male taasoo kale baa la yidhahdaa riba alfadlina waxaa la yidhahdaa yani baycu nuquudi binuquud lacag lacag lagu gado aw iطacaami biطacaam raashin raashin lagu gado maca ziyaada oo lakala dheeri lakala ziyaadsado taasaa ribada le riba alfadli loo yaqaano yani maaragtay waxaa isku gaday timir baa timir ku gadaysay markaasaad maaragtay yani labadii timirood baa tiri midaadan aniga intaa ii saar kiilo iyo barbaan kiiladeeda kaaga geday ama laba kiilan kaaga iibinay baa tiri yani maaragtay bur baad bur ku gadaysay waxa lamidkaah oo dhan waa sidaas weeyaan marka yani haddii laakiin jinsiga uu iskhilaafo sida imaamu muslim fi saxiixi uu ku warinaayo ribadan oo ribal fadlida ah imaam muslim xadiidkii cubaadat bnu saamit radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam aldahabu bidahabi dahab dahab lagu gado wlfidau bilfida qalinka lacagta la yidhaahdo fidada ahayd fida lagu gada qalin kale lagu iibiyo wlburu bilburi burbur lagu iibiyaa washaciiru bishaciir baasha heedda la yidhaahdo heed lagu gadaa wtamru bitamri timir timir lagu iibiyaa wlmilxu bilmilxi midaxaan ama cusbada aan raacno midax lagu gadaa milan bimilin waa inay isku mid noqdaan waa inay isleeyihiin markaa kala gadanaysa dheeri aysan jirin sawaaan bisawaain inay isla eg yihiin baa la rabaa yadan biyadin waa inaysan ta'jiil jirin hoo iyo qaado inay tahay isii iyo hoo inay tahay yani taqaabud baa la leeyahay majliska lagu kala qaato ayaa la rabaa intaasoo idil markaad kala gadanayso yani maaragtay waxaasoo idil waxaa la rabaa isii iyo hoo inaad maaragtay lagu kala qaato baa la rabaa laakiin hadday ajnaas iskhilaafto dahabkii yaa waxaa lagu gadayaa shilin doolarkii baad waxaa ku gadaysaa maaragtay shilin ama dirham ama riyaal ama wax lamid ah ama bound baa ku iibine laba jinsiyoo ismukhtalifa wey mar hadday ajnaasta mukhtalif tahay iyadu waa la kala badin karaa doolarku iyo shilinku isku qiimo maaha maujeeda poundka iyo doolarku isku qiimo maaha waa la kala badin karaa iyadu waa lagu ogol yahay maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi faida ikhtalafat hadihi alasnaaf asnaafta hadday iskhilaafto oo labadaas ay noqdeen dahab iyo fida u noqdaan la kala gadaya qalin iyo dahab isku qiimo maaha dahabkaa sarreeya poundka iyo maaragtay markii la yidhaahdo iyo iyo doolarka poundkaa sarreeya shilinka iyo doolarka shilinka doolarkaa sarreeya marka hadday iskhilaafto jinsigu hadduu iskhilaafo fabiicu kayfa shi'tum sidaa doontaan wax u kala gata laakiin shardi baa lagu xiro waa inuu yahay idaa kaana yadan biyadin waa inay hoo iyo aad kala qaadataan suuqaa markaa tagto doolar aad sarrifanayso waxaa lagaa rabaa doolarka markaad dhiibto waa inuu shilinka ku siiyaa ma ahan berriyaan ku siinaya haka yeelin haddii kal ribay kaa noqonaysa ta'jiila la yidhi lacagta siiso inaad qaadato ama berri baan kuu keeni aad tidhaahdid ma aha waa inaad tidhaa isii iyo hoo aad ku kala qaadataan labadaasaa la rabaa kala sarrifta soo kala qaata sidaasoo kale buu maaragtay yani la yidhaahdaa tafaadulka markaas haddee jinsigu iskhilaafo waa la ogolyahay raashinka jinsigiisa hadduu iskhilaafo waa la ogolyahay laakiin waa inuu taqaabud fi lmajlis waxa la yidhahda uu jiro isii iyo hoo yadan biyadin ayaa la rabaa weeyaan xadiidka bukhaari iyo muslim can abi saciidin abi saciid alkhudri xadiid kaleeto oo muttafaq calayhi ah taa riwaayada muslim lahayd riwaayadaana wax yaray ku kordhinaysaa waxay ku kordhinaysaa faman zaada markay midlan bimidlina la yidhi inay noqdaan oo yadan biyadina noqdaan isii iyo hoo la kala wareegsado faman zaada qofkii wax kororsado aw istazaada ama ziyaado dalbaaye faqad arba ribow la yimid ziyaadou sameeyey markaasuu yidhi alaakhidu waalmucti sawaaun kan qaatay iyo midka bixinayana waa isku mid wey dembiga xaggiisa waa ka mid weeyaan marka noocay tahayba ribadu waa muxaram waay cilatu taxriimi riba markay culammada sheegayaan cilada ribada loo xarimo binisbati lidahabi walfida dahabka iyo fidada cilada loo xarimay waxa weeye kawnuhumaa tamanan yani waxyaalaha dahabka waxbaa lagu qiyaastaa lacagaha iyo kulli saldhigga waxa u ah waa isaga wey mar hadduu taman yahay taman wax lagu kala iibsado ou yahay wax lagu kala gataa ayay taxriimka ciladaasa keenaysa bay leeyihin xagga raashinkana waxa weeyaan cilatu taxriimi yani wuxuu noqonayaa kawnuhu ducma kawnuhu tacaama inuu raashin yahay waxaan waa wixii ummadda u baahnay bay cunaysay weeyaan la cunayay raashinnimadaas baa cilat ribaa la yidhahda marka ashkaastan oo la tiriyey oo dahabka iyo fidada iyo maaragtay burka iyo shaciirka nimanka maaragtay ahlu daahirka la yidhaahdo ayagu halkaas ka qabsanayaan lixdaas sinfiyo lasoo sheegay wixii kasoo haray ribo ma gasha bay kuleeyihiin yani saasay leeyihin laakiin ma aha saxiix ma aha maxaa yeelay cillada fiiri cilatu taxriimi riba waxa weye kownuhu amanan waxaan hadowba shaygan dahab ma aha fidana ma aha qalinna ma aha laakiin waa lacag taman buu noqon kara mar hadduu lacag noqdo oo dahabkii laftiisa aad wax ku iibsan kartaay booskii dahabka oo kaloo joogaa maxaa yeelay guryaad ku iibsanaysaa dahabkii laftiisa kusoo gadaysaa mawjeeda waa taman wey lama oranayo waa waraaqad sida wadaadadu dhihi jireen waxaan warqad nin kusawaran yaha weeyo lacag ma aha maarata iska qaata dhib male bankiga taga ribada ka urursada taa ma jirto waxa la yidhahda warqad maaha waxaan waa lacag wey guri baad ku iibsanaysaa gawaari baad ku gadanaysaa adaa cunto ku cunayo ma arkaysa dahabkii lafsa kusoo gadani waa saman waay marka waxay leeyihiin faidaa wujidat hadihi alcillatu fii naqdin aakhara gayra adahabi walfida dahabki iyo fido waxaan ahayn cilladaas haddii laga helaahi fainahu laa yubaacu ila milan bimilin iyo yani hoo iyo yadan biyadin unbaa lagu kala geli kara wax kale laguma iibin karo haddii sidoo kaleeta tacaamkiina cilladaa laga helo shaciirkii iyo timirtii iyo burkii iyo milxigii nusuusta sheegtay waxaanan ahayn raashin kaleeto haddii laga helaahi waa mila bimilina lagu gadaya yadan biyadin inuu noqdo baa la rabaa waa sidaas weeyaan marka yani cilada bahasha la yihahda ribada yani runtii waa sida maaragtay sheekh ibnu katiir uu sheegay ummad badan culamada kamid ay ka ishkaal gashaa ishkaal ka gashaa weeyaan marka in ribada aada la iskaga ilaaliya la rabaa masalan hadda waxaa jira wax la yidhaahdo dad wadaado ahoo waxaa jiro masalan ribada aan rabin inay qaataan laakiin la xeele waa la xeelaystaa xeela lagu qaataa waxa la yidhaahdo bunuugta isticmaalaana bank garanti la yidhaahdo baa jiro bank garanti la yidhahdo ku qaataan bank garantiga haddii uu yahay documenti keliya aad dhigto gurigaada maaragtay documentigiisii aad bankiga dhigtahay oo lacagtii aad dhiibi weydo caqdiga waxaa imaanaya berri in ribo ku fuusha baa imaanayso hadaad lacagtii dhiibi weydo laakiin waxau ku badbaadi karaa qofka inuu bankiga ila markhaati wa waa damiin bankiga adoo ku damiinanayo waa damaanad wa markaasoo kale waxaa la rabaa inuu qofku dhigto lacag kaashi inuu dhigto meeshaas oo bankiga hayo ila dad badana kugu xujeynaya inuu kaash inay ku karta aanan doonaynin hay-adaha qaarkood aanan kaa rabin waxay kuleeyihin inkan jeega banki garantiyaan rabaa marka lacagtaadaad meesha ku xiraysaa markii mashruucaas aad dhamaysato lacagtaadu qaadanaya wakaalatiga wax ziyaado kufuulaysa iyo shuruud midna ma jirto taasoo kale wax dhiba ma leh laakiin haddaad tidhahdo commentiaan dhigaya lacagtiina waktigii aad ku bixin weydo waxa kufuulayo markaasi mutaabacaad baa ku dabagelaya marka waxaa roon qofka inuu aad kaga ilaaliyo xeelooyinkaasoo kale dhib badan ay ukeenaysaa inuu ribo ku dhacayna qofka marka dambe gaarsiinaysa weeyaan إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين تتكي آمنوا إلهي الرميي وعملوا عمل فلا الصالحات أعماش ونوناس الليمد وأقاموا أوغي الصلاة صلاة أوغي وأحيد وحيالها مثلا الإيمان بالله هي مارتي والعمل الصالح هي وإقامة الصلاة وحيالها الربا الريبي كمتا محايل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أسر إلهي إليه وآتوا الزكاة زكاة نديبه ومارت ذلك مستحقين تها سيو يعني مارت ماشو الربا حول سارا لها قفك سيدا أي إلهي ذلك نوع عسميه لهم وحي إليهم أجرهم فوابتوا ذي بإليهم عند ربهم ربي وذأتي بكليهم ولا خوف عبسنا عليهم تشهد ما أهانين ولا هم منعنا أهانين يحزنون كوا من هودر معنا أهانين مرك ولا خوف عليهم ولا يحزنون أيد هرا قصوا مرنا معني هذا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي كوا الله رسولك سر ميو اتقوا الله إلهي كبق الله كعبسده وحاسكبه إلى لسان يعني أقبق ذلك محرمات كيسة إنا الله تمادان إلهي أقبق وحو إذن كرر إنا الله تمادان وحو إذن فرينا لا إيمان وإذان إلهي أقبق وذروا كتغا ما بقي وشي حري أو من الربا الربا دي كم دهنا كتغا يعني وامح ما بقي من الربا محالو جيدا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال ذكي الربا لهاين ربا دي مركو تحريم كي سود دقي يعني ما عرف الرأس مالك وحكا زيادة بي لهاين زيادة دي أو ديرقا أحيد الرأس مالك هذا كديرقا أحيد ayaa loo jeeda ma baqiya min ariba aw raacanin markuu xukunka soo degay kabacdi faraha ka qaad weeyaan wadaruu ka taga maa baqiya min ariba ribada wixii ka haray oo dadka idinkugu haray ood ku lahaydeenna faraha ka qaada weeyaan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaynayo sharciga ilaahay subxaana watacaala oo inuu beecana xalaaleeyey ribadana uu xarimo kuwa rumaysan haddaad tihiin sidaasuu ibnu kasiir ku fasiraya weeyaan يعني كنتم مؤمنين بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك فاسوا لي فإن لم تفعلوا حديد من سمين يعني ما عرف الربا دي من كهر فإن لم تتركوا ما بقي على الغرماء من الربا يعني حديد من كتب كتب وحا ضدك إذن كوحري دينت أسيسانو ديريا والربا بقى حديد من كتب وأركت إذن سمين فأذنوا أغادا يعني واحد أغاتا بحرب انتقال أغادا ومن الله الله حكي كأهاذي ورسولي رسول كيس نبي الله محمد حكي سكأهاذي كنت يعني كنت لقلب لي الحرب واحد هذا ضد السلم فشيسك عكس كيس حرب اللي هذا عكس كيس ضد كيس ويا marka qofka Allah iyo rasuulkiisa ay la dagaalamayaan la yuflix abadan waligii ma liibaanayo qof Allah iyo rasuulkiisa ay la dirreen qof liibaanaya ma aha wey marka halkaas culimmada waxay leeyihiin وفيه إيماء إلى سوء الخاطبة إن أدام على أكله إن دام على أكله إن دام على أكله وحي أرنتك إشارات جرته yasta'danu bixarbin min allahi wa rasuulih hadduu ribada cunitaankeeda qofka uu daa'imaahi in allah subxaanahu watacaala uu ku ridi doono khaatimo xumo inuu ku dhiman doono qofkaas su-ul khaatima inuu ku dhimanayo oo khaatimadiis wanaagsanayd la seejin doono la gabsiin doono weeyaan taas ayaa maaragtay yani ay uu qofka uu sabab noqon kartaa weeyaan walidalika ibnu jariir الطabri wuxuu cabdullahi ibn cabaas ka warinaya inuu oranaya ayadda markuu fasirayo yuqaalu yawma alqiyaamati liakili الriba qofka ribada cunaahi maalinta qiyaamo waxaa lagu orani khud silaaxaka lilxarbi dagaalkaada usoo qaada buu maar hubkaadii dagaal usoo qaada usoo diyaar garow baa la leeyahy markaasuu cabdullahi ibn cabaas akhriyay uma qara'aa fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuulih ayadaas ayuu akhriyey weeyaan marka fa'danuu ogaada bixarbin dagaal oo min allahi ila xaggii ka ahaaday warasuulihi alla rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday wain tubtum haddaad soo noqotaan oo aad ka tooba keentaan yani maaragtay oo aad ribadii faraha ka qaadaan wey oo iska daysaan falakum waxaad leedihiin ru'uusu amwaalikum maalkiina asalkiisa aad leedihiin amwaashiina xoolihiina asalkoodii ayaad leedihiin marka yani ru'uusta waxaa loo jeeda waa aslulmaal ra'sumaalka kaa weeyaan maalkaadi asalkaa baad leedahay ziyaadadii malihid faraha ka qaad weeyaan laa tadlimuuna ma dulminaysaan yani oo waxa weeye waa nahyi nafyi oo bimacna nahyi ah wey ha dulminina oo kale weeyaan dadkii oo daynta ribada ay idiin saarnayd inaad ziyaadadii ka raadsataan ha ku dulminina weeyaan yani laa tadlimuu ghuramaakum yani waxaa loo jeeda bialabi ziyaada ziyaadadii ribada ahayd inaad ka dalabtaan yani maarata dadkii ha ku dulminina maxaa yeele waa idinka reeb waa muxaram weeyaan walaa tudlamuuna la idinmana dulminaayo idinkana idinkana la idin dulmin maayo xaqiinii oo asalkii ahaa ra'sumaalkaagii inuu qofkii daynta aada u siisay oo ku meermeeriyo waa dulmi wey ayadana laidinma dulmina ha dulminina baa loo jeedaa wey wain kaana duu cusratin haddii uu yahay qofkii duu cusratin wain kaana ay wain wujida haddii la helo duu cusratin kaanada taaman ka dhigayna duu cusratin mid maaragtay faqiira haddii la helo wain kaana duu cusratin qof faqiira hadu haddii la helo oo qofkii daynta qaba mid faqiira ou noqdo baa loo jeeda yani mucsir ou noqdo weeyaan hadduu sidaa yahay fa nadiratun falwaajibu midka waajibkaahi nadiratun sugid weeye korosho ilaa maysaratin tanaadnima inta qofka ka gaaro xoolo uu ka helo loo kortoo loo kaadiyo weeyaan annadira waxaa loo jeeda atakiiru wey almaysarana waxaa la yidhahdaa waa masdarun bimacna alyusri ayaa loo jeedaa oo yasaarnimadii iyo tanaadnimadii loo jeeda weeyaan fanadiratun ilaa maysar laakiin ma aha siday jaahiligii samayn jireen inuu qofku markuu bixin waayo oo waqtigii deynta la gaaro ima an taqdiya wa ima an turbiya inaad tidhahdo lama rabo waxaa la rabaa qofkan deyn ma ku lahay wakti ma u qabatay waktigii ma la gaaray ma dhiibi waaye wuu awoodi waayo soo maaha u koro u kaadi intuu ilaahay xoolo ka siinayo fanadiratun ilaa maysaratun taasaa la rabaa laakiin ziyaadaha saarinina baa laleeyahy ziyaadaha saarinina wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan yani inaad iska sadaqaysataan oo xataa ra'sumaalkiiba aad aada u dhaaftaana loo jeeda iska daa ziyaadadii tasadaqadan waxaa loo jeedaa wa an tasadaquu yani inaad ra'sumaalkiiniiba qofka mucsirka aada u dayso deynta aad kulahayd oo tira waa ku cafiyey inaad tidhaahdo ba khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanayo kuwa xog haddaad tihiin oo cilmi leh taasaa idin khayr badan yacni inuu qofku iska cafiyo ra'sumaalkii marka tasadaqu asalkeedii tatasadaquu ahayd labadii sac mid kamid ah ayaa la gooyey weeyaan marka xadiid imaam albukhaari imaam muslim iyo nasaa-i warinaya can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana rajulun yudaayinu nnaasa dadkii hore nin baa jiri jira dadka dayn siiyo dadkuu siin jiray dayn buu bixin jiray markaasuu fa kaana yaquulu lifataahu kii u shaqaynayey ayuu wiilkiisi wuxuu ku oran jiray idaa atayta mucsiran fatajaawiz canhu lacala allaha an yatajaawaza cana haddii aad u tagto qofka dadkii daynta siiyey qof dayn yani qofkii daynta iga qabayoo faqiira oo aan iska bixin karin haddaa aragto u cafi iska dhaaf maxaa yeele ilahay nin noo cafiyo ayaa la arkaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi falaqiya allaha fatajaawaza canhu qiyaamahu ilaahay la kulmay markuu dhintay ilaahayna waa u cafiye weeyaan marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa oo daynta qabo daynta kaa qabaahay inaadan dhibin inaa u sahasho ufududaysa baa la rabaa maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi man nafasa yani can hariinihi aw maxaa canhu kaana fii dilli lcarshi yowma alqiyaama qofkaas yani maaragtay qofka ukor u korto oo u sugo ama dayntii ka dhaafaa carshiga ilaahay harkiisa ayuu maalinta qiyaamaha harsanaya ayuu oranaya wey xadiis imaam axmed iyo imaam muslim ay ku warinayaan weeyaan ay warinayaan xadiis abi qataada wey xadiis kale bukhaari muslim iyo waxaan ujeeday axmed ay soo saareen wuxuu leeyahay yani can buraydata radi allahu canhu nebigoo lexdaan maqlay buu yidhi man andara mucsiran falahu bikulli yawmin mitluhu yani qofkan mid mucsira faqiira oo dayn ku lahaa u korto u kaadiya maalin walbaba waxaan ka maqan ajrigeeda oo sadaqa ah ayaa la siinayaa buu odhanaya marka waxaa la rabaa qofka mucsirka ah oo faqiirka ah inaadan maaragtay qahru rijaal aanoo saarin inkastay dhib badan tahay qofka daynta qabo nabiyullaahi maxamed waa ka magangeli jira allahuma inni acuudu bika min galabati dayni wa qahri rijaal u dhihi jira maxaa yeelay qofka markii daynta iska leh saaxibu xaq uu ku yimaado ku yidhaha waxay isii waa dhib badan tahay adigana aad meelaad ka keento aanan haynin marka dayntii nebiga waa ka magangeli jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka waxaa la rabaa qofka muslimka inuu qofka tasaamuc uu leeyahay oo qofka uu cafin karo faqiira oo u cafiya baa la rabaa hada wabillahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina